habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa washington
waa fiidnimo isniin ah oo bisha sebteembar ay tahay soddon sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaabanee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacaddana waxaa wada jir halkan idinkala soo jeedin doona xuseen barre aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed
qodobadaan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aan ula yeelanay taliyaha ciidamada danab kadib weerarkii maanta ka dhacay belidogle maanta waxay iga dheexeen walaalla belidogle weerar unbay soo qaadeen xiisada afar gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo maxaan ku rahday ay soo marnabaabiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo khalday waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed oo ka hadlaya dad lagu xirxiray magaalada baydhabo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa horeba soo saartay go'aan ah in cid kastoo qabanaysa shir siyaasadeed inay soo weydiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho kadibna sida sharciguba uu qabo wasaaraddu u ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka dhibaatana aysan u soo garin amnigana lagala shaqeeyo qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in tiro badan oo ka tirsan ururka al-shabaab lagu dilay weerarkii maanta lagu qaaday garoonka belidogle taliyaha ciidamada danab gaashaanle cabdiraxmaan cumar warsame jeeni qaar oo isagu la hadlay idaacadda v o eda ayaa sheegay in aysan waxba ka badbaadin maleeshiyada al-shabaab ee weerarkaasi kusoo qaaday belidogle sida uu taliyuhu sheegay inkastoo tiro uusan noo sheegin dhinaca kale al-shabaab ayaa iyaguna waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku qaadeen saldhigga ah ayna adeegsadeen baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo weli ay la socdeen maleeshiyaad aada u hubaysan al-shabaab waxay sheegteen inay dileen ilaa iyo boqol askari waxayna beeneeyeen mas-uuliyiinta soomaaliya sida ay sheeganayaan safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto ayaa isna soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan weerarka belidogle waxa uuna sheegay in dowladda maraykanka ah ay baarayso weerarkaasi iyo mid kale oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho safiirku waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in ciidamada soomaaliya ee ku sugan belidogle ay ahaayeen kuwo aada u feejigan islamarkaasina ay ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarkaasi wuxuuna sidoo kaleeto sheegay inaysan jirin wax khasaara uu soo gaaray ciidamada soomaalida dhinaca kaleetana qarax baabuur ayaa muqdisho lagu bartilmaameedsado kolonyo milatari oo maraysa meel u dhow kuliyadda jaalasiyaad saddex qof oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarka muqdisho gudaheeda ka dhacayna
qareenka u doodaya qofkii sirta fashiliyey ee dhaliyey in madaxweynaha maraykanka la dalbado in dembi baaris lagu sameeyo si xilka looga qaado ayaa sheegay in ay muhiim tahay in qofkaasi aan la shaacin haybtiisa si nabadgelyadiisa loo ilaaliyo arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo uu dalbaday madaxweyne trump in uu la kulmo cidda sirta faafisay madaxweynaha maraykanka ayaa ku doodaya inuu xaq u leeyahay inuu arko cidda isaga eedeynaysa xafiiska qareenka u doodaya qofka xogta bixiyey ayaa beeniyey in qofkaasi ay ammaankiisa ilaalinayso dowladda federaalk
hay-adda laanqeyrta cas ee caalamiga ah ayaa sheegtay isniinta maanta ah inay gacan ka geysanayso fududaynta si deysmada laba boqol iyo sagaashan maxabuus oo ay haysteen fallaagada xuurtiyiinta ee dalka yemen bayaan ay soo saartay hay-adda i c r c ayaa lagu sheegay in afartan iyo laba ka mida maxaabiistaasi la haystay ay ka badbaadeen weerar lagu qaaday goob lagu haystay oo ku taalo damer horaantii waa bishan sebteembare iyada oo lagu eedeeyey isbahaysiga u hoga sacuudiga ee la dagaalanka xurtiyiinta i c r c ayaa waxay sheegtay in ay gacan ka geysatay xaqiijinta aqoonsiga mabaadiida iyo sidoo kale go'aaminta halka ay jeclaan lahaayeen in ay ku sii daayaan ayna qiimaysay caafimaadka maxabuuska islamarkaasina ay bixisay kaalmo maaliyadeed waxaan wadahadal qarsooni ah la yeelanay dhammaan maxaabiista si aan u dhagaysanno wixii walaac ah ee ay qabaan si aan u hubinno inay la xiriireen qoysaskooda ayna islamarkaasi u aruuriyeen macluumaadkii laga maarmaanka ahaa ay u baahnaayeen
wararka ka imanaya dalka ukrain ayaa sheegaya in tiro badan oo maleeshiyaadka aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah ay dalkaasi gaadheen maleeshiyaadkan oo lagu tilmaamo inay taageersan yihiin midigta fog ayaa ugu sii qulqulaya dalka ukrain si u dhow qaabkii ay suuriya u tegi jireen maleeshiyaadkii taageersanaa daacish warbixin ay maanta soo saartay xarunta suufaan center ee la socodka arrimaha xagjirnimada ayaa sheegaysa in tirada maleeshiyaadkan ay gaadhayso toddobiyo toban kun oo qof oo xagjiriinta aaminsan sarreynta dadka cad tirada u badan ayaa ah dadka ka tegay ruushka iyo dalalka jarmalka georgia serbiya iyo guud ahaan qaaradda yurub kuwaasi oo laga digay halista ka iman karta haddii aan isha lagu hayn
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadeena fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay sheegeen in laba qarax lagu weeraray garoonka diyaaradaha beledoogle oo saldhig u ah ciidamada mareykanka ee tababarada ciidamada dowladda soomaaliya siiya weerarkan aan wararka aan ka helayno ilo dhinaca amniga ayaa waxay sheegayaan in saldhigga lagu weeraray laba baabuur oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa maleeshiyada saldhiggaasi soo weerartay ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyadooda inay lahaayeen al-shabaab safiirka soomaaliya ee mareykanka donald matoto ayaa isna waxa uu sheegay in khasaare xoogan uu soo gaaray soomaalida inuusan khasaare soo gaarin laakiinse waxa uu sheegay inay baaritaana arrintaasi ku hayaan haddaba taliyaha danab gaashaanle cabdiraxmaan cumar warsame jeeni qaar ayaa u waramay haaruun macruuf maanta waxay iga dhagaxeen walaala beledoogle weerar unbay soo qaadeen argixisada afar gaari oo qaraxa iyo ciidan la socda oo waxaan ku rahday ay soo marnaabaadiyeen oo aan aqoon badan iyo tababar fiican midna lahayn lama soo khalday marka markii qarax ugu horreeyey dhacay wada waxay isticmaalayeen dadka shacabka isticmaalo mar walbana waxay isticmaalaan inay isku dhex qariyaan bulshada movementigeeda ama dad ha ahaado ama baabuur ha ahaado ama maxaan ku rahday si kasta oo bulshada meel kasta ay ku badan tahay waxay jecel yihiin inay soo isticmaalaan meesha soo dhex galaan waxay kusoo darmadeen dad shacaba oo waddada marayay markay kalanyadooda waddada soo gashay waxaa jira taradeenna waxay leedahay difaacyo kala sarreeya waddadaas waxaa u dhow difaaca koowaad aan leenahay waddada way kasoo leexdeen markay kasoo leexdeen waxay ku dhaceen ciidanka difaaca hore noo joogay oo ilaaladii hore barka horada ahaa kabacdina xabad sidii ku bilaabatay kadib faaraxii koowaad baa dhacay qaraxyadooda wuu ilaa afar abay sameeyeen oo kuwana maxaa ku dhahda annaga aan qarxinay oo darwalinteeda marka hore fursada ka baxday marka wixii meeshaas ay ka damacsanaayeen ama ay kasoo horshaysanayeen ma aysan gaarin muhiimadoodii iyo iyo objectiga ay lahaayeen waxayna ku dhamaadeen haaf garoon bay ciyaareen wax ka noqdeen ma jiraan dhammaantood haddii ay tahay dad baabuur watay iyo hadday tahay dad qore ku ugaysnaa labadaba waa gartay marka qaraxyada ka sokow ma ciidan luga ayay weerar ku qaadeen saldhigga ha ciidan luga la socday qaraxa laba qarax baa horreysay labadaa qarax waxaa ka dambeeya laba gaari oo qaraxa iyo ciidan luga marka labadii gaari mid wuxuu ka qarxay wadadii koowaad ee dadka shacabkaa mari jiray markuu kasoo leexdayba oo dabeelahayada koowaad marayo wuu qarxay markuu qarxay kaas qaraxiis inta hawada ku jiray mid kalaa soo leexday kii kalena isagoon soo gaarin wadadii kasoo dhammaanin buu qarxay labadii kale iyo ciidankii oo wada socdana waa yimaadeen si toosaana difaaca loogu jiray markaas waxaan tidhahday xabadii ku bilaabatay ciidankiina meeshaas uu kaga dhammaaday kadibna labadii gaari iyagoo aan soo gaarin taargeedkoodii bay qarxiyeen oo maadaama lagu suurtageli wada inay soo gaaraan meesha ciidadaas ku qarxeen maxaa khasaaro ay geysteen ciidanka dhinaca soomaalida iyo dabcan ciidamada aada iskaashiga leedihiin ee maraykanka ayuu saldhig u yahay maxaa khasaaro idi soo gaadhay walaala wax khasaaro ah oo ay geysteen inaba alla ekaatay ma jiro waxa aan ku dhilka waadii dhaawac aysan jirin dhimashana aysan jirin dee waxaa weeyaan khasaara ma jirto wey wax kale oo culays ay hadda noo geysteenna ma jiro weliba maxaan tidhahdaa ma soo gaarin xataa dadiyadeenna ma aysan soo gaarin oo dhismo khasaaradiis naguma ay samaynin naf iyo maalda khasaaradood naguma ay sameynin marka waxay u dhigantaa inaysan wax khasaara geynin nagu sameynin laakiin khasaarada ay sameeyeen ay tahay inay iyagu ku dhinteen kuna baaba-een meeshaas iyagu waxay sheegteen boqol askari inay idinka dileen maya waxba kama jiraan waa garta idinku maxaad ka ana disheen waxaan haynaa hubko hubk hubkoodii baan haynaa baabuurtoodiina maxaan tidahdaye dee way wada qarxday qaybo kamidana w waxaa ka haray wax kixiraaca u noqon kara oo alana birahoodii oo kale ah laakiin waxaan ka haynaa qalab waxaana ka haynaa meydad badan waxaana ka haynaa sidoo kale xaalado badan oo qalabyo ciido badan ciidamo ay isticmaalayeen marka waxay sheegayaan waxba kama jiraan haddii ay dee way sameeyaan oo markii ay wax xaqiiqaha gaaraan waxay jira waxay soo bandhigaan oo sawirro ay soo bandhigaan hadday wax runa hayaan ha soo bandhigaan waan dhihi lahaa aniga iyaga maxaa gaadhay iyaga wax meesha dadkii yimid oo ay noo soo direen qofba kama laabanin meeshaas marka imisay dhannaayeen waayo tirada saxda ah kuma soo koobi karo waayo dee waxaa ka dhacay qaraxyaa meesha ka dhacay dagaal fiican baa ka dhacay maxaan ku dhahday waxaasina qof qof looma tiro koobi karo laakiin tirada rasmiga ah waxaan kusoo kori doonaa waxaan ku dhahday meesha taliska ciidankaan usoo gudbin doonaa haddii allah wadala ogolaado iyada oo dhamaystiran su-aasha weyne la isweydiin kara taliya waxa weeyaan sidee al-shabaab ay ku soo haweysteen saldhiggii ay deganaayeen ciidamada soomaalida ciidamada maraykanka ciidamada uganda tara tababarka uu ka socday inay soo haweystaan weerarkaasna ku soo qaadaan sidee ku dhacday markii ay rabtid walaalle inaad dagaalantid oo aad qorsho dagaal leedahay waxaad samayn kartaa wax kasta oo dacaayad ah oo maxaan ku dhahday qorshahaada dagaalka ka qayb noqon kara middan iyada ahi ma ahayn way ogaayeen shabaab inaysan belidoogla geli karin inaysan tagin cid walbana way og tahay laakiin waxay ugu talagaleen inay yidhaahdaan belidooglaan tagnay oo dagaal ka samayna annagana sidoo kale waxaan danaynaynay inay yimaadaan meeshaas maadaama xogtadaan haynay oo aan safaro dheer u geli lahayn markii naleeyay waxay isu abaabulayaan inay idiin imaadaan annagana waxaan isu abaabulay inay ka noo yimaadaan aysan naga laabanin waa tahay taliyaha danab gaashaanle cabdiraxmaan cumar warsame jeeni qaaro uu warramaya haaruun macruuf ayuu kaasi ahaa
halka dhegeysta nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a wararka ka imanaya magaalada baydhaba ayaa sheegaya in ay weli xidhan yihiin siyaasiyiin iyo suxufi dhowaan la xidhay warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
maalintii shanaad waxaa xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo ku jira siyaasiyiin samafalayaal iyo saxafiyiin waxaa ka mid a dadka xiran laba xubnood oo horey usoo noqday guddoomiye ku-xigeenada gobolka oo kale ahaa xasan macalin isaaq iyo mustaf ibraahim musuuse iyo liibaan ibraahim amiin oo isaguna samafale ah iyo cabdiqaadir barre macalin oo isaguna ah saxafi madax bannaan saxafiyiinta magaalada baydhabo ayaa ka hadla xarigga wariyaha iyo shakhsiyaadka u xiran inay hadleen taasina waxay caddeyn u tahay bay yidhaahdeen in la diidan yahay xuriitalqowlka cali ilyaas cabdulaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj ahna wakiilka tv-ga honkebel ee magaalada baydhabo ayaa ku baaqay in xuriyadiisa la siiyo wariye cabdiqaadir bare macalin waxaan cambaaraynaynaa xarigga wariye cabdiqaadir bare macalin oo maalintii shanaad ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo runtii madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen waxaan ka codsanaynaa in la sii daayo wariye cabdiqaadir bare macalin iyo weliba laamaha amniga ee arintaas ay quseyso maamulka koonfur galbeed ayaa dhowaan soo saaray amar ah in baydhabo aan lagu qaban karin shirarka siyaasadeed oo aysan maamulka ka warqabin waxaana dhammaan hodheelada magaalada baydhabo lagu wargeliyey inaysan aqbalin oo aan lagu qaban shirar siyaasadeed iyadoo aan warqad fasax laga haysan maamulka koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo mahadsanid mukhtaar haddaba xarigga dadkan ayaa haaruun macruuf uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ugaas xasan cabdi maxamed xaruno waa waa mahadsan tahay dabcan dee qofka in la xiraayay waa in dembi lagu helaa maamulka koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saad adigaba warbixintii hordhac ahayd oo v o a aan ka dhegaysanayaba ahayd in la xirxiray nin wariya iyo dad kaleba waxaan dareemayaa maamulku dee nidaam buu leeyahay process buu leeyahay marka la qabanayo shirar siyaasadaysan oo arrimaha siyaasadda looga hadlayo wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa horeba soo saartay go-aan ah in cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay soo weydiisato wasaaradda arrimaha gudaha ogolaansho kadibna sida sharciguba uu qabo wasaaraddu waa ogolaato si amnigoodana loo sugo meesha ay ku qabsanayaan shirarka dhibaatana aysan usoo gaarin amnigana lagala shaqeeyo hase yeeshee raggan xirxiran oo dhalinyarada oo wariyahan uu ka mid yahay waxay ku xadgudbeen nidaamkii ama sharciga u yaalay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa horena loo sheegayo in shir siyaasadeed marka la rabo in lagu qabto koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha lasoo weydiisto kadibna ogolaansho la siiyo si iyadoo dowladduna og tahay amnigoodana lagala shaqeynayo shirarkooda sida caaliga ugu qabsadaan marka xadgudub dhinaca sharciga ayay sameeyeen marka waxaad leedahay xasan macalin isxaaq iyo mustaf ibraahim masuuse oo horey gudoomiye ku-xigeenno uga ahaa gobolka iyo nin saddexaad oo isagu aan siyaasadda ku lug lahayn sida la sheega oo la yidhaahdo liibaan ibraahim amiin waxay ka qayb galeen shir siyaasadeed shir siyaasadeed bay qabanqaabiyeen waxay qabanqaabiyeen shir aysan dowladdu ogeyn waxayna ku xadgudbeen nidaamka iyo sharciga u yaala dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaana sharcigii ay ka soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa cid kastoo qabanayso shir siyaasadeed inay dowladda la soo socodsiiyaan laamaha amniga iyo wasaaradda arrimaha gudaha si ogolaanshona ay u helaan kadibna amnigooda iyo nidaamkooda lagala shaqeeya marka dowladnimadu waa in loo hogaansamaa nidaamka dawliga hadday cidi tiraado dowladnimada ixtiraami weyn oo alaal wixii sharcigu ku qabaa la marsiinaya dastuurka soomaaliya sow xuquuq ma siinayo muwaadiniinta inay is abaabulaan shirar qabsan karaan marka amarka aad hadda sheegteed leeda way ku xadgudbeen sow kuma xadgudbayo qodobkaa dastuuriga ee xaqa u siinaya inay is abaabuli karaan mar haddii aysan amniga waxba u dhimayn haaruunow waa sax laakiin qodob baa jiro odhanaya in cid kastoo shir qabsanayso waddankeenna waad og tahay xaaladihiisa amni sida ay yihiin in ay la soo xiriiraan hay-adaha ammaanka si loogu ogolaado inay shir qabsadaan kuna soo wargeliyaan hay-adaha amniga goobaha ay shirka ku qabsanayaan marka ugu horeyso in amnigooda la sugo kadibna hay-adaha ammaanku ay inta shirkaa u socda nabadgelyadooda ay ilaaliyaan harunow haddii meesha shirkaa lagu qabanaya dhibaata ay ka dhici lahayd waddankeenna waxaa ka jira waad og tahay waxaa lagu eedeyn lahaa dowladda ama nidaamka deegaankaas ka jirto marka dastuurka u ogolaanayo laakiin dastuurka diidi mayo in nidaamka dawliga meesha ka jiro lagala shaqeeyo hay-adaha amnigana lala soo socodsiiyo marka dadkeena soomaaliyeed marka ay xadgudubka samaynayaan dowladnimada waxay dhufeys ka dhigtaan dastuurka intaa noo ogolaanayo dastuurka ma diidana in hay-adaha amniga iyo dowladda deegaanka ka jirta lala soo xidhiidho kadibna amniga muwaadiniinta halkaa ku shiraysana la sugo dabadeetana si nabadgelyo shirkooda ugu dhamaystaan waa intaasoo dowladda wax laga weydiin laha hadday dhibaata dhacdo waaga dadka qaarna waxay ku doodi karaan ama leeyihiinba in dowladda iyo maamulka koonfur galbeed hadalka hadda aad isticmaasho haddaan isticmaalo ay dhufays ka dhiganayaan amniga si ay u aamusiiyaan dadka siyaasad ahaan aysan la dhacsanayn jawaabtaada maya haaruunow maamulka koonfur galbeed ee maamul curdanoo hadda la asaasay maaha muddo afar sanuu soo shaqaynayay isbedel kalaa dhacay afar sano kalena madaxweyneha loo doortay mudana cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen nidaamka dawliga ilaalintiisa waajib baa ka saaran dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka in dadka rabo inay dowladnimada dhinac kale dadka ka tusiyaan ay sheegaan oo yidhahdaan dastuurka baa lagu xadgudbay iyo dad muwaadiniinta inay islaan baa loo diiday macno badan ma samaynayso marka dowladnimadu waa in loo hogaansamo marka ugu horeyso muwaadiniintana xaqa ay leeyihin iyagu ay helaan haddaanan la iskaabaynin dadkuna aysan dowladnimada u hogaansamaynin xadgudub dowladeed hadduu dhaco dowladda deegaanka ka jirtaa inay go-aan dowladeed qaadato cid kastoo sharciga ku xadgudubtaana ay ka qaadato go-aan aan qofka shaksigana wax u dhimayn lakiin sharciga waafajinayo wax loo baahanya wariyuhu muxuu sameeyey shir baa la qabtay maxaan ku dhaha shaqadiisu ayuu ayuu qabsanayey inuu shirkaa uu ka soo waramo dadweynaha ayuu usoo bandhigay isagu ma abaabulin maxaa loo xidhay cabdiqaadir barre macalin haaruunow saxaafadda soomaaliya marka nin horta wariyuhu ma aha malaayigo waa bani aadan wuxuuna ka mid yahay dadka soomaaliyeedoo xaqa uleh inay inay ka qayb galaan shirarka siyaasadeed iyo ka kaloo caadiga ahba sidoo kalena wax diidaya ma laha wariyuhu hadduu dembi galo ku xadgudub sharci uu sameeyo in sharciga la horgeeyo xabsina la geeyo dabadeetana maxkamad la keeno wuxuu la mid yahay wariyaha aad sheegaysid cabdiqaadir barre macalin iyo ragga kaloo la xidhan ba rag ku xadgudbay nidaamkii wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay-adaha amniga koonfur galbeed soomaaliya ay dejiyeen waa gar isagu maxaa isagu maxaa xadgudub u sameeyey cabdiqaadir barre target ka dhigaya ma laha raggaa dambiilayaashuu la mid yahay maxaa xadgudub uu sameeyey isaga waa wariye kaba soo qaaday inuu shirka tegay inuu shirkaa ka soo waramo isagu ma qaban qaabin shirka sharcigu ku xadgudba waa maxay cabdiqaadir barre macalin iyo ragga kale oo la xidxidhan oo xalfiyada ku jiraba waxay ku xadgudbeen dowladnimada iyo nidaamka u yaallo dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ah cid kastoo qabanayso nidaam siyaasadeed ama shir siyaasadeed inay ka soo wargeliyaan dowladda ama wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda amniga marka dadkaa xirxiran buu la mid yahay wax gooni ah oo weliyanimadiisa gooni isaga loogu beegsada ma lahayn halka lagu qabtay ama nidaamka loo marana wuxuu ahaa xadgudub sharci inuu sameeyey dadkaasuu la mid yahay marka looma haysto arrimo saxaafadeed iyo warbixino uu gudbiyey ee waxa loo haystaa sida aad adaawlka iyo iskudubaridka shi shirkaas sharci darrada ahaa ee siyaasadeed bay qayb ka haayeen asaga iyo ragga kaloo xidhan qaba
wasiirka warfaafinta maamul goboleedka koonfur galbeed ugaas xasan cabdi maxamed ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna ugu waramaya haaruun macruuf weli washington ayaad naga dhegaysanaysaan
Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda colaadaha hubaysan ee ka dhaca meelo badan oo dunida ah ayaa badanaa ku qasba dad shacab ah inay guryahooda iyo dhulkooda uga cararaan si ay naftooda ugu badbaadsadaan laakiin marka ay dagaaladu dhammaadaan ee la isu soo noqdo gaar ahaan goobaha ay ka dhacaan colaadaha dabada dheeraada sida soomaaliya oo kale waxaa dib u bilowda khilaaf ku salaysan lahaanshiyaha dhulka iyo guryaha waxaa jira guryo burburay oo dadkii lahaa ay ka carareen oo dad kale oo aan lahayn ay dib u dhisteen waxaa jira guryo laga bedelay qaabkii ay ahaayeen waxaa kaloo jira dhul bannaanaa oo dad aan lahayn ay wax ka dhisteen magaalooyinkuna ay ku fideen oo ay ku adag tahay qofkii lahaa inuu si fudud ku garto haddii uusan haysan dukumenti nambaraysan oo sharci ah oo lagu tixraaci karo mushkiladaha dhinaca dhulka iyo guryaha la kala haysto waa kuwo ka jira dhammaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya haddaba barnaamijka elayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid ah dadka sheeganaya in guryo ama hanti ay lahaayeen laga haysto wuxuuna sidoo kale fursad siiyey shakhsiyaadka ay ku eedaynayaan inay hantidooda haystaan si ay iyana uga jawaabaan faadumo gaani waa hooyo ku nool gobolka virginia ee duleedka washington waxay ka mid tahay shakhsiyaadka sheeganaya in guryahoodii laga haysto waxaan weydiiyey halka guriga laga haysto uu ku yaallo iyo cidda ka haysata asalaamu calaykum maxamed colaal xasan abow horta waa mahadsan tahay sheekadan guryaha la haysto wax u baahnaa waktigeeda timid wey in loo baahnaa ummadda laga dhaadhiciyo aniga gurigayga waxaa haysta nin la yidhaahdo doctor cabdirasaaq xasan cali waa ninka isbitaal banaadir xukuma gurigaygana wuxuu ku yaalaa number afar xaafadda iscool banaadir banaadir buu ku dhegan yahay fiya liilan jidka la yidhaahdo faadumo ayaan weydiiyey haddii ay jiraan isku dayo ay samaysay si bal gurigaasi ay sheeganayso ay dib ugu hesho ninkaygoo nool allahu naxariista hadda shan iyo toban sana wuu mootan yahay carruurteedu beebiyaahuu dhintay yar yar ah marka asagoo nool buu haystay waagii maxkamaduhu jireen bay maxkamaduhu laba isbuuc u qabteen inuu guriga uga baxo labadii isbuucoon la gaarin baa maxkamadihii kala daateen marka isbitaal buu ka dhigstay private ah maxkamadna waa isla tagnay wiilkii ii doodayey oo maxkamadda ii jooga laba sanu la doodayay ninkaas markii hore waxay damceen inay soomaali dhaqankeeda odayaal iyo waxaas odayaashii asaga matelayey wuxuu ku yidhi war cad wixii la idiin doortay ma ahayn inaad dadka guryaha u kala qaadaan ninkaasi maxkamad baan geynay looyer baan haysanay ilaaha soo hadeeyaan dhahayna laakiin gurigaas ninka halkaas noogaga haystaa ilaa haddana waxaa degni karo kambani guryaha dhisa qaarna dukaamuu ka dhigay horey ninkaas cabdisaaq xasan cali baa la dhahaa dakhtar weeye faadumo ayaa sheegtay inkastoo gurigeedii weli uu ka maqan yahay haddana aanay quusan oo mar walba ay daba socoto
hadda xoolo qofkii lahaa daba socdo ma lumaan weligood maogtahay carabta waxay ku mahmaadaa ilxaqi waraa daalibu laa yardiic xaqa qofkii lahaa daba socdo aniga intaa noola waa daba socnaa doctor cabdirasaaq oo ah shakhsiga ay faadumo ku andacoonayso in gurigeeda uu haysto oo ku sugan muqdisho ayaan islala xiriiray si aan u siino fursad uu uga jawaabo eedaha ay faadumo gaani u soo jeedisay qof baa maaragtay kugu eedaynaya inaad guri ka haysato gabar joogta halkan maraykanka marka waxaan dhahnay isagiina aan la hadalna intaan waraysigaaga sii dayna wallaahi niyahow arrintaas aniga hadda turkiyan ka imi sowda no comment arrintaas kama hadli karo markii raba ha ii yimaado xamala ii yimaado hodman hibaaq saleebaan cilmi oo ah gabar wax curisa fanaanadna ah ayaa iyana ka mid ah dadka sheeganaya in guryo ay kaga carareen dagaaladii sokeeye laga haystay arrinta hodman ayaa ka duwan tan faadumo waxaa magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ka jira kooxo isugu jira odayaal dulaaliin iyo xitaa siyaasiyiin ka faa'idaysta guryaha la isku haysto iyagoo isku daya inay dhexdhexaad ka galaan ka soo celiyaan kuwa haysta kadibna halkaasi ay wax isdabamarin iyo khiyaano lagu sameeyo dadkii lahaa guryaha ay ka dhacdo hadman ayaan ugu horreyn weydiiyey guryaha iyo hantida ay sheeganayaan qoyskooda horta hantida aabbahay uu ka dhigtay way badnayd cadow guri baa ku lahayn ergaabo guri baa ku lahayn guriwaa boos banaan baa ku yaalay asaroji adigu boos weyn ilaa lix boos camal ahaa kaasba bulaare waa laga diilo laba dabakaayahoodwaad iyo booska ismaayaa hodman ayaa ku doodaysa in wax isdabamarin lagu sameeyey horta walaaba balaayo waxay ka dhacay dab ehelka aan ka dhalanay weliba xildhibaanada lasoo doortay iyagaan iga talnima waxaynu kugu qaybinaynaa kabacdina markii ay boos ku yaali kaas balbalaar oo dhinaca bangaariyada ah bay dheheen waa soo gadnay keenana lagu yidhi wixii oo dhan waa keenay aniga markaas wadanka nimid barajka guryaha wuxuu maraayo war imaanaanin waa gartay kadibna waxaana laga dhaciyey boqol iyo soddon in lagu soo gaday kadibna waxaan ka ogaanay guryaha dhinaca bakaaraha jiro oo dhan inay yihiin lacag badan in la siisto afar boqol ilaa shan boqol oo kuna doona ma garan sidaan usugeena fal inuu wax qaybiyo waxaa loo heshiiyey garsoorihii maxkamadda hodan iyo odaygii xildhibaanada ah ma garan marka waxa guryaha xoog laydin kagama haystee sida loo iibsaday iyo sida laydin lacagta lagu iibiyey iyo waxay isdabamarin baa dhacday ma ahana garsoorihii waxaa heshiiyba ninkii oo xildhibaanada heshiiyey marka idinkaa marka hore xildhibaanka u xil saartay in eh, guriga idiin iibiyo akoonku ka mid ahaa xildhibaanka kii anaga qaybtayda ahaa buu ahaa odaynimo aynu isixgelinen xildhibaan ahaan baan isixgelinen jaraad ahaan baan isixgelinen saasa arrinta ma ugu dhacda hodman ayaa ammaankeeda dartii uga baqday inay barnaamijka u sheegto dadka ay ku eedaynayso wax isdabamarintaasi si v o e da ay iyagana fursad u siiso ay uga jawaabaan waxba magacooda ma sheegaayo ilaahay maalin kalaakana gabayaan ku tiri xajaajirta maxkamadan kiisaska guryaha iyo dhulka laysku haysto ee ugu hadal haynta badnaa muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka mid a mid ku saabsan guri fillo ah oo ku yaala magaalada muqdisho oo uu deggan yahay xildhibaan cabdirashiid xidig laakiin ay sheeganayaan lahaanshiyahiisa qoyska reer caamir tarmuum doctor fu'aad caamir tarmuum oo ku sugan dalka talyaaniga ayaan kala sheekaystay arrinta gurigan waxaana ugu horreyn weydiiyey halka uu ku yaallo
horta guriga bismillahi raxmaan guriga wuxuu ku yaallaa xaafadda oo wardhigri baa la dhahaa leelaya laakiinse wuxuu galaa villa soomaaliya kasoo horjeedkiisa villa soomaaliya waxay leedahay laba albaab albaab waa mid ku yaalla dhinaca raad muqdisho albaabna waa dhinaca gadaal wardhigley
marka waa mid ka wardhigley ku yaalla ee ujeeda Ka Wardhigley dhinaca ku yaalla, ujeeda ah.
ujeeda dhinaca boondheere ee jidkana sii bundo aadise bond xagga wasaare boqol talaab ayuu u jiraa albaabka oo villa soomaaliya waa villa weyn oo saldhigeedu yahay s- soddon ilaa soddon iyo laba square M- mafahanta waa aada u weyn yahay waa villo oo aniga ka dhigtanay markii ay dariiqada lixdan labadii tickets diinta islaamka ayaa qabta in hantida ama xoolaha qofka muslimka ah uusan qof kale dhaca iska daaye xitaa isticmaali karin inuu qofka raalli ahaanshiyahiisa ka haysto mooye sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah madaxa iyo imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa ka warramaya waxa diintu ka qabto hanti qof muslim leeyahay oo si sharci darro ah lagu haysto allah u naxariistay guddoomiyihii hore iyo duqii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow ayaa qaaday iskudayo ku aadanaa in dad guryo laga haystay looga saaro dadkii ka haystay oo loo celiyo gaar ahaan kuwa lahanshiyahooda loo hayo caddaymo isugu jira dukumentiyo iyo markhaatiyo nool oo aan ahayn guryo dowladeed intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colal xasan oo barnaamijkan idiin soo saara idinla soo jeediya oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur waxaana ku soo qaadan doonnaa warbixinno ku saabsan xaaladda barakacyaasha ku nool gobollada banaadir iyo bari wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo weliba kaalimihii heesaha aan ku bilownay barakacyaal kale oo cusub ayaa toddobaadyadii dhowaa gaaray magaalada muqdisho kadib markii ay abaaro iyo colaado isbiirsaday ka soo barbixiyeen deegaanadii ay degganaayeen ee gobolka baay xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray waxaa isi soo tiraya barakacayaasha ku soo qulqulaya duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo ku soo biiray qoysaskii horay halkaasi u deganaa waxaana qoysaskan cusubay ay yihiin kuwii ugu dambeeyey ee soo miciin bida duleedka muqdisho kadib markii deegaanadooda ay uga soo carareen dhibaatooyin ka kooban colaado iyo abaaro isbiirsaday qoysaskan oo ka soo hayaamay gobollada shabeellaha hoose iyo baay ayaa marka aad la sheekaysato waxa ay kuu muujinayaan rafaadkii iyo dandarrada joogtada ah ee ay kala kulmeen baaxadda masaafada ay u soo lugeeyeen sidii ay ku soo gaari lahaayeen duleedka magaalada muqdisho taasoo qolo waliba ay si un ku soo gaartay waxaana qoysaskan xeryaha ay soo magansadeen yimaadeen iyagoo aan wadan wax agab ah haddii ay ahaan lahayd maacuun hu gogol iyo wixii la halmaala xaawo cali waxa ay ka mid tahay haweenka barakacayaasha ah ee ka yimid buurhakaba buurakaban ka imaadaani dhib leh u imaaday rafaad iyo xoolo dari abaar iyo col saasaa xamar ku imaaday dad badan ala soo socon qoys ahaan aniga ilmey aabbahood aheen sagaal cunugii ani odagee buurka ka imaanay xamaraa imaanay xamar ma naqaano qaraabaan kusoo jiidina ma leh buushishkaa naftaani ma naqaano ninka buush ma naqaan xoolo dhaqataa aheen xooliyaa naga soo dhammaadeen buushishkaana imaanay buushishkii waa qabala ani ilaa haddaba buurka beeraleenku ahaan beertii abaaraa gashay roob la-aan ilaa haddaba fasalkii hore dhaankii la gala ilaa hadda dadka waradha ceelashay saaran yihiin bii ma leh oo in rafaadana soo qaxiyey maxaa jeclaan lahayn anagu si fiican iskaga noolaano oo meel nabad aan iskaga noolaano oo guri wax iska helno iska jecelna ilmooleegna dayde heedaan kacsinayna taakuleena siyaano nabadgelyo ahno ina noolaano dadka aan kula kulmay duleedka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka mid ah qoysas kol hore ka soo barakacay dagaaladii ka dhacay magaalada marka kuwaasoo xaalad adag ku wajahaya xeryaha ay iminka ku sugan yihiin iyagoo aanan haysan tasiilaadkii u fududayn lahaa inay mar kale dib ugu laabtaan magaalada marka oo iminka sida ay sheegeen ay xasilooni ka jirto waa tan faadumo maxamed oo qoysaskaasi ka mid ah markaan kasoo qaxa dagaalan ugu soo qaxna ani ilmaheyga iyo ninkeyga intaan joognaa waxaan ku laabanana ma haasana hadda marka nadiif ay noqoto markaan ka imaadna aniga caruurteeda markaan aan kusoo lugeeno xeebtaan soo marna jilb markaan soo marna meeshaan baabuur ka soo raacan aa inta ku imaana markaas kadib intaan aan iska joogna wax wax eena oo dhaqaaq ee hadda aan helna ma lahan intana shaqadeeda cariiri waa markaaba noo roomnaad markana hadeertaan waxaan ku aadna ma haasano inaan laabanaan rabnaa waxaan ku laabana ma haasano haweenka waxay qabtaan naagaa waa iska baxaan qaar dhardhaqooyay aadaan qaarna jaabay iska aadaan qaarna way soo waayaan qaarkay soo waayaan un ilmahooda waa iska rafaadsan yihiin ada wax la-aan waa iska jirtaa marna dabka u dansiyaa marna wuu shidan yahay sidoo kale aamine maxamed oo ka mid a dadkii ka yimid deegaanka jilib marka ee soo maray dhinaca xeebta markii ay muqdisho soo gaarayeen ayaa barnaamijka tubta nolosha uga warantay qaabka ay ku soo barakaceen iyo sida iminka xaaladoodu tahay jilib markaa kasoo kaxa ani ilmaheygii ninkii caruurtey marka kow gaari waa waayne waa sii lugeynayn xeebtaa sii lugeynayn kadamba gaarigan oo dameer aan helna aan kasoo qaxnay ilaa io dhanaanu ku imaadnay kadan baaburaa helnaya xamarna keeni alxamdulilah intaa iska imaadnaya buush ku dhisani buushkiimagahadda biyi waa ka heesanaa laakiin wax badar iyo raashiin wax la dhahay kulli ma ka heesano biyigaas tubadaa ka heesanaa oo beesla-aanta ah alxamdulilah laakiinse hadda dhib waa iska jiraa mar dhardhaqoo waa la aadaa mar jaa waa la guraa marna haddii lawaayana gurigaa la iskaagi naqdaa ilmaha adiga waa iska rafaadsan yihiinle odagiina shaqmaheeya had gurigo iska dhex joogaa marka cariirigaasaa iska jiraa meeshina way fiicnaata lacag lagu naqdana meesha mata way fiicnaad jilib marka lacag lagu naqdana ma heesano shan caruuraan wataa caruurta waxaan ku dibiranaa mar adoogaa wax soo helaa mar waa soo waaha mar anaa baxay dharaa soo dhaqaa adiga sii wax loo helo marka wax la waayana waa iska jiifanayaan sii wax loo helaa loo kala siiyaa hadda wax gacan ku jiro oo la siinaa caruurta male ugu dambayntii qoysaska barakacayaasha ee daadsan duleedka magaalada muqdisho ayaa intooda badan waxaa culays xooggani uu ka haystaa qaabkii ay u maareyn lahaayeen noloshooda mana jiraan wax gurmada oo ay ka heleen dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka waa kuwan qaar ka mid a barakacayaashaasi oo ka warbixinaya xaaladda noloshooda magacey faadimo cismaan qoryooleen kasoo barakaca ee farsooley meesha markii hore abaara ahayd haddana dagaalo iyo colaad iyo rafaadaa ka dhacay waa iskii soo baxay ana iyo ninkay caruurtay ahayn hadda ninka hadda maba ila socdoba marka hore waa ada joogna nin walba barkoos u baxe hadda aniga caruurtay wey caruurtay wixii muslimka oo aan kusoo degna iyo islaamka iskala dhaqanaa farsooley beeraan ku laheen beerihii waa abaarsadeen colaadna waa dhace ninba meeshiis u noolaan karas u baxsan ani caruurtee waa iskayga soo tag xamaraan imaada wixii muslimka ka heli iyo wixii anaga shaqaystaan ku quudsadaa markoo nyaayadoo iska goobay markoo galaaskoo caana iska gada wixii ada amakaas kuu baxay aan ku shaqaystaa wixii oo suuq aan ka hela qoryaho iska gada hadba wixii suuq amakaas ka soconaya aan ku shaqaystaa buushaan ku jirnaa dhaxan waaye roob waaye darbaal male wax male maacuun male wax yeel male eedaha waxaan ka codsanaa macal maacuun macla darbaal macla lacag nolol noole ka badan ma jirta alaabtii iyo maacuuntii waa kasoo tagnay maacuun ma qabna darbaal ma qabna buushaan ku jirnaa macla darbaal male maacuun wax kasta waa rabna aniga waayo xabiiba maxamed oo liiga ka soo barakacday caruurtay iyo aniga oda ma qabno agoo maaliyaan ahay col iyo rafaadaan ku soo orodnay masaakiinta muslimkaana iskaga dhex noolnahay inay nala garab qabto nala taakuleeyo wax nala siiyo waxaan ku hoyano waxaan ku ki harsanna malaha roob haddii simaad wax ma haysano wax oo hadda oo aan guri ku karsano wax yar yaroo muslumna siiye moogii wax kale ma qabno ceeg ceegoo bi aan ku keensano muslimnaana siiyey garabka nagala qabto wixii ilaahay ogi hoos ilaahay idiin soo dhiibo nala taakulay waa iska rabna ilmaheyga shan waayo aabba uma joogo anigana uma shaqayn karo agooman waayo waxaan codsanaynaa waxay gargaar ah inay nalala soo gaaro bas ilaahay idiin soo dhiibo aan codsanaynaa waxaan kasoo barakacay meel qabta laa la dhaho maxay ahatoo beero falata aheen beerihii biyo la-aan way abaarsadeen maxay ahatoo wax la qabtaa la waaye saas daraaddeeda usoo baxnay aan inta imaanay marka haddana wax oo macaawin iyo gargaar midna weli ma helin yaa kula socday aniga iyo ilmaheyga iyo odageygaba meeqa caruuraa wadataa afar caruuraan wataa caruurta aabbahoodaa koley aa suuq ugalaa usoo dhiciya anina meelahaasa sambusambus waxaa iska dudutaa saasaan ku biilanaa ilmaheena xasan kaafi qoyste v o a muqdisho mahadsanid xasan weli waxaan ku jirnaa wararka dadka ku barakacay gudaha dalka ma fududa in dadka barakacayaasha ah ay shaqooyin ka abuuraan meelaha ay ku barakaceen gaar ahaan dumarka laakiin waxaa jira qaar ay danta ku kaliftay in ay kacaan oo ay shaqooyin abuuraan si ay u caawiyaan caruurtooda khadiija ibraahim maxamed waxay hilib ku gadaa magaalada boosaaso xaaladdeeda ayay uga warantay wariyaheenna magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac shaqada waxaan ku bilaabay anigoo baalgamundo ahay oo odayna baalgamundo iga yahay aan suuqan tagay gabar baa saddex boqol i siisay suuqaa la tagay jacburkaas iyo jarjarkaasaa kusoo qaatay ilmahaygii hoogaha bariiska ugu raadsanaya markii kadibna aday markay kugu go'dano dhowr jeer baa nala xiray oo mar sideed beriyaa kusoo jiray mar shan beriyaa kusoo jiray mar afar beri baa kusoo jiray dadkii baa haddana isla dhashanay baa haddana meesha iga soo deeyeen intaynaan dhaqaalaha ay waxaa gaarin bal shaqadan aad ka shaqayso iyo magaceeda iyo waxa ay tahay waryaa waryaadaa la dhahaa waryaa waryaa alooleyda oo shaqada waxa waaye adi ilmahaas oo bariiskooda ooga dhiganayo oo jarjarka iyo hilibka oo jacburka ee madax eriga kuliisaa isku jacbursadaa haabhaabka intaasaa isku jacbursadaa yaa kaa iibsada marka oo shacabkii kaamka deganaa iga iibsado oo markay keeno waa jarjaraa markay jarjaro oo waa qaadaa baaldiyaa ku shibaa beeshin baa ku shibaa madaxaan saaranaa naag walba gurigeedaa uga geeya waa gartay lacagtaada toos miyaa u heshaa marka toos uma helaa toban toban kun baa la siiyaa goobtii shan ha habeenkii qof waxay ku leedahay shan kun aa ku siinaa walaalay shan ma haysto marka qaarkooda ibirkaada kasoo baxe mar qaarkiisa waa tegi haddana deenta walaalay siyaa leedahay markii haddana u tagtid haddana waxaa lagu leeyahay war tii shalay lagu leeyahay haddana tan kuguma diraaya naa naga tag walaalay beri isku kay diraaya keena sii dadaa ku xiran tahay miyaa jira see u heshaa goorma shaqada gashaa goor salaadii subax markee laga soo baxo markaasaan baxaa laba saacas waxnaman waa imaada waa gartay marka goobaha tagtaa xagee ku yaalin oo aad kasoo hesho waxyaabahaas ee waryaawaryaada a ku sheegtay suuq weynaha oo boosaaso
madaynbaa kusoo qaadaa marka mar deenaa kusoo qaada markii lafiisii soo bixi way deen baa kusoo qaataa marka lafiis iska halana hoogiis waa iska geeyaa markii kalena deen baa kusoo qaata imise ciyaal baa leedahay sideed caruur
sideedda ciyaara noloshoodu ma waxay ku tiirsan tahay shaqadan aad u bixisay waryaa waryaada waryaa waryaad ku biila waa gartay aabbahood mee aabbahooda ma joogo safarow jira waxba kuma shaqeey beeraley waadi waxaan jiraa baydhoobo
waa gartay magaalada boosaaso meeqa sana joogta adi labaatan sana waa joogaa
labaatanka sane maxaa ku shaqeynaysa warka ballaale marka labaatanka sane waxaa ku shaqeeya jalaataa gada jire bacaan gada jire sidaas le kushaqey qashin xaaqa kushaqey jiri qashin xaaga waana laga bedelo waana loo diiday waa iska joogna marka markaa guri yeeshanay ilmihii dhaldhalnay oo haddana shaqadaasaa iska bilaabay meeqa sana jirta markaa magaalada boosati toban sano soddon iyo waxaan jiraa hadda saas ku jiraa soddon iyo saddex hadda marka shaqadaada waad ku faraxsantay inaad sii wadatid shaqadeeda haa inaa wax liigu sii kordhiyo waan rabaa oo ku shaqaysto oo waxaan deenta kusoo qaadanaya oo iska dhaafo oo waxeeda kusoo qaato waa iska rabaa wax xirfad oo abarata ma jira lagu baray may taasi waxay ahayd khadiijo ibraahim maxamed oo ka mid ah barakaca ku nool magaalada boosaaso waxay ka mid tahay dadka hilibka ku iibiya suuqa magaalada waxaana ay u warramaysay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac haatana dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaanan idiin soo qabanay codka fanaanadda hibe maxamed guddoon hibanuura
Thank you.
aan intaasi kaga gudubno codka baxsan ee fanaanada hibanuura halkaad kala socotaan dhegaystayaal waa barnaamijka tubta nolosha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda ururo isugu jira kuwo madax bannaan iyo kuwo dawli ah ayaa iska kaashaday wax ka qabashada dhallinyaro falal amni darro ah ka geysan jiray xaafadda islii ee magaalada nairobi warbixintan waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xaafadda soomaalida ee islii waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay ka jiray dhibaatooyin dhac ah oo xiliyada habeenkii koox dhallinyaro ah ay dadka u geysan jireen kuwaasoo taleefanada ka qaadan jiray dadka inta badan haddaba dowladda dalkani kenya iyo qaar ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn iyo dhallinyarada u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa iska kaashaday sidii dhallinyarada loo wacyigelin lahaa islamarkaana looga hortegi lahaa falalka ay ka geysanayaan xaafadda islii maxamed ismaaciil shiine oo ka mid ah guddiga amniga degmada kamakuuji islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa waxa uu ka waramay sida xal looga gaaray dhallinyaradaasi sanadadii hore mise hadda sanadadii hore iyo hadda aaday u kala duwan tahay haddeer xaafadda way degan tahay dhallinyarada xoogaha way saxbeeyeen waxaa dadaal badan ku bixiyey hay-ada aan dawli ahayn iyo kuwa dawli ah in dhallinyarada la wacyigeliyo waxaana inta badan lagu baraarujiyey inay siday ururadaas u samaysteen ururo wax wanaagsan sameeyey inay isu bedelaan sida youth group oo kale dhowr hay-ada waxaa jira oo dhallinyaro oo ishabeeye oo ururo samaystay oo barnaamijyo fiican qabta xagga wacyigelinta ha noqoto xagga argagixisada ka hadlaan amniga ka quseen qaar bulsho ahaan sida dhallinyarada dhaqaalo iyo tobabaro loo siini lahaa waxaa ka mid ah ururka la yidhahdo sleewood oo dhallinyarada soomaaliyed inta badan xaafadda intii isu keeno dhanka fanka iyo iyo miidiyaha garab ka siiyo sidii ay u baran lahaayeen iskoodna isu shaqaalaysiin lahayn ama hay-ada kale shaqo ugu doonan lahayn marka sanadadii hore waxay ahayd xaafadda way qasneed dhallinyarada waxay u badnaayeen dhallinyaro xaafadda argagax badan ku keeno soomaalida habeenkii xaafadda masaajidda laga aadi waayo ganacsi laga samayn waayo laakiin nasiib wanaag wacyigelin badan iyo dowladda culays badan soo saarto ciidamada la keenay qaas u ah in ay la dagaalamaan dhallinyarada noocaas ah ayaa waxaa ugu dambeyn lagu guulaystay in dhallinyaradiina la cirib tiro waxbarashona la siiyo wacyigelin badanna loo sameeyo falalkii ay samayn jireen ay yaraadeen waxaan kaloon ka shaqaynay in laamaha amniga laftooda oo xaafadda loo soo diro iyo dhallinyarada xaafadda inaan isbarno barnaamijyo isdhexgalaan samayno ee isbartaan taasoona ugula jeednay in dhallinyarada xaafadda iyo booliska ay saaxiibo noqdaan markay waddooyinka iskaga hor yimaadaan ee ay noqdaan laba qof oo saaxiib oo istaqaano oo wada shaqayso taasna waa ku guulaysannay barnaamijkaas hadda meel fiican uu maraya waxaana rajaynayaa in sannadada soo socda uu dhammaystirmi doono xagga amnigana dhallinyarada iyo booliska ay wada shaqayn doonaan haddaallay dhanka kale maxamed ismaaciil shiine ayaa waxa uu ka hadlay dhibaatooyin guud oo ku aadan dhanka shaqooyinka oo haysta qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee dalkani qaxootiga ku ah isagoo arintaasi ka waramayana waxa uu yidhi
xaaladda guud ee dhallinyarada qaxootiga ee soomaaliyada xaafadda ku dhaqan ay qabaan qaybna waxay kala mid yihiin dhallinyarada kale ee waddanka u dhalatay qaybna ayagay gooni u tahay waana howlo badan oo u baahan waqti dheer in laga hadlo saa la socotid adigoo qaxooti ah waddankana aan sharci sax aan ka haysan dhallinyaro ah wax soo bartay ama aan waxba soo baran shaqooyinka dowladda oo soo baxa aadan heli karin hay-adaha markay shaqada dadka ka qorayaanna ay qorayaan muwaadiniinta waddanka u dhashay iyo dhaqaalaha waddanka cabsida badan aa qabtid dhaqdhaqaaq badan aadan samayn karin adoo dhallinyaro ah marka mashaakilada dhallinyarada haysata waad dareemi kartaa waxaana ka mid ah shaqola'aanta waxbarashada aysan tabar badan aysan u hayn haddii hataa ay wax barteen kuwa dhammaystirta ay kooban yihiin kuwa kalena dhaqaalo darteed aysan dhammaystiran karin aysan jirin hay-ado u taagan ilaa ay ka dhammaynayaan waxbarashadooda garab qabto oo waxbarashada ka bixiyo waxbarashada maadaama ay lacag tahay qaalina tahay waxbarashada dalkan waddankan taas ayaa sabab u ah dhallinyarada inta badan in ay intooda badan balwad yeeshaan qaar ay ku biiraan dhallinyarada ururada samaysta ururada xuxuunka sida gangs groupska loo yaqaano qaarna ay shaqooyinka yaryar ee xaafadda ay soomaalida leedahay ka shaqeeyo sida maqaaxidaha oo kale dukaamada dharka iyo kuwa elektroniga qaarna ay iska baagamuudeeyaane magaalada iska dhiciyaan dhinaca ayagoo ku nool dhallinyarada kale ama qaraabo wax u soo tuurta bil labadii sano aynu soo dhaafna ayaa laamaha amniga degmada kamakuuji ee qaar ka mid ah hay-adaha aan dowliga ahayn waxay iska kaashanayeen sidii wacyigelin loogu samayn lahaa qaar ka mid ah dadka ku dhaqan xaafadda islii waxayna inta badan dhallinyarada ka wacyigelinayeen sidii amniga ay uga qayb qaadan lahaayeen islamarkaana haddii ay arkaan falan lid ku ah amniga ay la xiriiraan laamaha amniga ee xaafadda intisaar saalax xuseen v o a nairobi mahadsanid intisaar saalax dhegaystayaal haatanna warar kooban oo ku saabsan ciyaaraha kooxda a c milan oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn talyaaniga iyo qaaradda yurub ayaa la daalaadhacaysa xilli ciyaareedkan sidii ay guulo uga keeni lahayd horyaalka seriya-ada lixda kulan ee ugu horreysay ee horyaalka xilli ciyaareedka cusub afar kulan ayaa laga badiyey weliba saddexdii kulan ee ugu dambeeyey guuldarro ayay xiriirisay ciyaartii ugu dambeysay ee xalay saddex iyo hal ayaa waxaa ku khaarijisay kooxda fiorentina viola saddexda gool waxaa u kala dhaliyey erig bulgar castano castorovelli iyo frank ribery goolka keliya ee milan waxaa keenay ciyaaryahanka da-da yar ee u dhasha dalka boortuqiiska liao waa markii ugu horreysay oo kooxda milan afar kulan laga badiyey lixda kulan ee ugu horreysay horyaalka talyaaniga tan iyo kun iyo sagaal boqol sideed iyo soddonkii tababaraha haatan milan leyliye jimbaolo oo ah tababaro cusub ayuu hadda xaalka kuxun yahay waxaana laga yaabaa in laga ceyriyo shaqada haddii uu sabtiga ka badin waayo kooxda genowa oo ay milan la ciyaari doonto waxaana markiiba soo baxay tababaryaal u sharaxan booska jimbaolo waxaana ka mid ah rudy garcia oo horey usoo leyliyey roma tababarihii hore ee kooxaha lester yuventus inter iyo rome claudio reneri iyo weliba tababarihii macalinka hadda milan leyliye ka horeeyey janaro getuso dhinaca ingiriiska waxaa ugu weyn ciyaarta xiisaha leh ee caawa la wada sugaya ee dhex mari doonta kooxaha manchester united iyo arsenal inkasta oo labadani koox ay ahaayeen labaatankii sano ee lasoo dhaafay labada koox ee inta badan ku dagaalami jirtay hanashada horyaalka ayaa hadda waxa ay ku jiraan kooxaha aanan u loolameynin horyaalka ingiriiska maadaama ay isku haystaan manchester city iyo liverpool natiijada ka soo baxday ciyaartan idaacaddeenna biri subax ayaad ku maqli doontaan hadduu alla idmo wararkii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa kaalimihii heesaha ayaan dib ugu laaban doonaa heestaan barnaamijka kusoo xiri doonana waa heesta haddaan ka daawoobo iyo codka macaan ee fanaanada khadiija foodey nuur barnaamijkeennii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii fiidnimo ayaana intaasi inagaga dhan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan
Thank you.
This is VOA News. I'm Liz Palka. Security sources say Al Shabaab militants launched an attack on an airbase used by the U.S. military supporting Somali forces.